habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo arbaca ah toddobylabaatanka bisha aktoobar sannadka labada kun iyo koobyolabaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daaddihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadka muhaajiriinta ah ee ka tallaabaya badda u dhexaysa britain iyo faransiiska oo ay ku jiraan soomaali horta khatarya fara badan baa dadkii maaragtay tahriibka soo raba inay kusoo galaan england ayay soo maraan horta imika dee waxa weeye waa aad bay yurub ay u qabowdahay baddana aad bay u qabowdahay inta badan markay soo tallaabaan waxay dooniyo aad u yaroo khafiifa bay soo galaan waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada ahlusunna waljamaaca oo ka baxay magaalada guriceel way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa hartaas galay waxaa waxay ku soo gabagabooday inay si nabada ku baxaan si nabada ayayna ku baxeen dowladduna dee awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheedu waxay ahayd ciidamadaasu ha banneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee taageerayay ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta magaalada gurceel oo dagaallo ay ka socdeen maalmihii tegey ciidamada ahlusunna wal-jamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mida magaalada ayaa lasoo sheegayaa inay magaaladaasi ka baxeen xalay goor dambe wararka aanu ka helayno magaaladaasi ayaa sheegaya in kabixitaanka ahlusunna wal-jamaaca uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato kasoo jeeda gobolkaasi ugu yaraan saddex ka tirsan bilayska baakistaan ayaa toogasho lagu dilay toddobaatan kalena waa la dhaawacay kadib markii taageerayaasha xisbi islaami ah oo la mamnuucay ee arbacada maanta ah rasaas ku fureen isu soo bax sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee baakistan xisbiga la mamnuucay ee taxriig labeik bakistan t l p ayaa ka dambeeyey mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday faransiiska oo horaantii sanadkan sababay in safaaradda ay soo saarto digniin ku socota dhammaan muwaadiniinta faransiiska inay ka baxaan dalkaasi kooxdan ayaa ka mudaharaadaya xarigga hogaamiyahooda sacad rafsi oo la xiray bishii abril markii xisbiga t l p la mamnuucay waxayna dalbanayaan in dalka laga eriyo safiirka faransiiska isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ayaa arbacada maanta ah sheegay in ay boqol iyo shan ka tirsan xuutiyiinta ku dileen duqaymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen agagaarka magaalada istaraatiijiga ah ee ma'rib ee dalka yemen iyadoo fallaagaduna ay sheeganayaan inay ku dhowaadeen inay hareereeyaan magaaladaasi tani ayaa tirada ka dhigaysa ku dhowaad laba kun oo xuutiyiinta ka tirsan oo isbahaysiga taageeraya dowladda yemen ay sheegeen inay ku dileen agagaarka ma'rib duqaymo ay ka fulinayeen ilaa koob iyo tobankii bishan fallaagada ay iiraan taageerto ayaan caadiyan ka hadlin khasaaraha weerarada iyada ka dhanka ah iyadoo wakaaladda wararka a f p ay warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada isbahaysiga ugu dambaynna sarkaal sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka sacuudiga ayaa sheegay in dhaxalsugaha dalkaasi maxamed bin salmaan uu u soo diray koox laga cabsado oo caloosheedu shaqaystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibadjoog ku ah dalka kanada waraysi uu siiyey barnaamijka sixty minutes ee telefishinka c b s ee maraykanka ayaa saacad aljaabiri oo horey u ahaa isku xidhaha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalka ka soo cararay labada kun iyo toddobiyo tobankii taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maruursaday dhaxal sugaha waxa uu sheegay in sarkaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dal ka mid a bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid a tii jamaal khashuuqji oo dembibarayaashu ay ku tuhunsan yihiin inay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbuul ku dileen koox ay soo dirtay riyaad labada kun iyo siddeed iyo tobankii warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa ilaalada xeebaha britain ayaa isniintii laba nin oo soomaali ah ka soo badbaadiyey xeebta essex ee bariga gobolka ingiriiska ee dalka britain kuwaasi oo la socday dooni yar oo ka soo gudubtay biyaha u dhexeeya faransiiska iyo britain waxa iyana aan weli lahayn saddex qof oo saaraa isla doontaasi oo la rumaysan yahay inay ka dhaceen doontaasi markii ay ka soo baxaysay dhanka faransiiska wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray britain ayaa arbacadii shalay ahayd waxa ay sheegtay inay hakisay baadigoob ay ugu jirtay in la helo nin lagu waayey biyaha u dhexeeya dalalka faransiiska iyo britain iyo sidoo kale tahriibayaal kale oo la wada socday dooniyar iyaga oo rabay inay ka soo gudbaan biyaha faransiiska si ay u soo gaaraan xeebaha dalkan britain ciidamada xuduudaha iyo ilaalada xeebaha britain ayaa isniintii laba nin oo soomaali ah kasoo badbaadiyey xeebta essex ee bariga dalka ingiriiska sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa labada nin ee soomaaliga ah laga soo badbaadiyey xeebta loo yaqaana essex ee bariga gobolka england ee britain horeyna waxaa sidan oo kale xeebaha kale ee england usoo gaarayay muhaajiriin ay ka dhalatay dhinaca faransiiska iyo britanba muran xoog badan wasaaradda oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsatay in ay wax faahfaahin ah oo dheeraada ay ka bixiso dadka lasoo badbaadiyey waxaase v o e-da ay la wadaagtay war-saxaafadeed ay ku sheegtay in howlgal ballaaran oo baaritaan iyo samata bixin isugu jira sidoo kale lagu soo badbaadiyey nin saddexaad oo halka uu kasoo jeeda aysan shaacin samata bixinta dadkan tahriibayaasha ah ayaa wasaaraddu ay sheegtay in lasoo gebagabeeyey gelinkii dambe ee shalay oo talaado ah weli ma cadda halka ay ku dambeeyeen saddex qof oo kale oo saaraa isla doonta yar ee laga soo badbaadiyey labada nin ee soomaaliga ah wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka digtay khatarta ay leedahay in doomaha yaryar ay kasoo gudbaan biyaha loo yaqaana english channel ee u dhexeeya faransiiska iyo britain oo halistoodu ay badan tahay xilligan iyo naxariis darrada dembiilayaasha halligaya nafta dadka muhaajiriinta ah ee soomaalidu ay u taqaano magafayaasha raage omar oo ah tafatiraha wararka dibadda ee telefishinka i t v news ee dalkan britain ayaa ii sharaxaya biyaha labada dal iyo qulqulka muhaajiriinta sii kordhaya horta khatarya fara badan baa dadkii maaragtay tahriibka soo raba inay kusoo galaan england ayay ayay soo maraan horta imika dee waxa weeye waa aad bay yurub ay u qabowdahay baddana aad bay u qabowdahay inta badan markay soo tallaabaan waxay dooniyo aad u yaroo khafiifa bay soo galaan iyakoo dee ku buuxa doonidii yar oo loo isticma maarata loo isticmaalo saddex qof shan qof waxaa soo gelaya maaragtay toddoba sideed sagaal qof oo caruure ku jiraan marka badda u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska waa badda maaragtay aad u khatar ah dabayl culus baa ku dhacda sanadkan imanka bishan aanu ku jirno sidaanan inig waanan badda biyaheeda aad iyo aad u qabow badan marka hadduu qofka doonidu ka dhaco dee waa mana haysta jaakidyadan oo maaragtay ku caawisa haddaad badda ku jirtid inaad inaanad maarata hoos aad u dhicin marka waxaas life jacket la yidhaahdo ma haystaan dad fara badan baa ku dhinta aniguna waan afar ama shan jeer anigoo maaragtay telefisyoonka ingiriisiga aan u warramayo anigaaba arkay maydkii oo badka laga soo saaraya dad afga horta waxay ugu badan yihiin dadka afghanistan iraaq iyo suuriya ka soo qaxay marka inta badan dadkii dee yurub oo dhan soo maray waxay soo maraan horta belarus iyo bulgaria iyo meelahaasay soo maraan hadday xaggaana soo gaadhaan ilaa ay faransiiska yimaadaan xaggaasay u sugayaan maaragtay dadkan maaragtay mafiyoosadii oo kale oo ah oo dadka maaragtay si si sirca usoo geliyaan ingiriiska laakiin markay dooniyada qaarkood kusoo qaxaan dad fara badan baa ku dhinta kuwii dee ilaahay u sahlay oo xaggana soo gaadhaan dee bolice iyo dooniyadan ciidanka ingiriiska ayaa u sugaya marka wallahi waa waa safar aad u adag safar aad u dheer laakiin waxaad ogaataa ridwan markay faransiiska soo gaadhaan waa meeshii tallaabkii waa tallaabkii ugu dambeysay malaa dee waxay soo waddankoodii markay kasoo qaxeen soomaaliya ha ahaato iraaq ha ahaato marka halka keliya ay kasoo geli karaan xeebaha dalkan britain ha marka faransiiska waa meesha keliya xeebaha kale ay ka soo geli karaan markay yurub ka soo baxaan ay ingiriiska soo geli karaan inta badanna waxay u rabaan ma rabaan inay joogaan faransiiska ma rabaan inay joogaan jarmalka inta badan waxay rabaan inay ingiriiska soo galaan marka loo eego tirakoob ay samaysay wakaaladda wararka gudaha ee dalkan britain ee loo yaqaano p a in ka badan toddoba-iyo toban kun oo tahriibayaal ah ayaa dooni yaryar uga soo tallaabay britain tan iyo bilowgii sanadka taas oo laba jibaar ka badan tirada guud ee soo gaarayay sanadkii labadii kun iyo labaatankii ridwaan xaaji cabdiweli v o a london dhakhaatiirta magaalada boorama ayaa sheegaya in xanuunka covid sagaaliyo toban uu kordhiyay xanuunada dhimirka dhakhaatiirtu waxay sheegeen in culayska uu ka yimid cudurkaasi uu sidoo kale saameeyey nolosha dadka bukaanka ah haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray boorama iyadoo uu saamayn ballaadhan ku yeeshay bulshada xanuunka coronavirus ayaa wuxuu si gaar ah u saameeyey bukaanada qaba xanuunada maanka ee dhimirka waxaana korodhay bukaanada xanuunadaasi qaba sababo la xidhiidha covid sagaaliyo toban sida uu qabo doctor mustafa muumin aadan madaxa cusbitaalka dhimirka ee magaalada boorama
haddii aynu ka hadalno markaa saamaynta ku yeeshay dadka nugul covid nku gaar ahaan dadkan maogtahay xanuunada maanka qaba waxa weeyaan horta mid waxay kala siman yihiin marka la yidhaahdo dee bulshada ah oo saamaynta guud ee adduunyadao dhan aan ku hayo waa ay kala siman yihiin dhinac walba ha noqoto iyaga markaa waxau dheen waxyaabo gaar ah maadaama ay yihiin dad aada u nugul oo mararka qaarkood aan moogtahay dareemi karin xaaladooda iyo waxyaabaha laga hortegi karo xaaladan soo cusboonaatay sida faradhaqashadii afsaabkii iyo meelaha buuqa oo layska ilaaliyo taas oo markaa keeni karta markaa iyagu markaa inay u nuglaadaan oo xanuunkii dadka kale ay uga nugul yihiin saamaynta gaarkaa ee aan ku yeeshay markaa xanuunka covid nku xanuunada maanka iyo maskaxda bukaanada qaba waxa weeyaan horta waxaa kor u kacay tiradii maog tahay bukaanada qaba ee xanuunada maanka iyadoo ay sabab u tahay oo laga yaabo dadka qaarkood oo marka hore geneticaale ugu jiray xanuunku in markaa uu sabab u noqdo straskan iyo waayahan culus ee soo waajahay marka ay maarayn kari waayaan oo itaal ama farsamooyinkii ay ku maarayn lahaayeen marka qaarkood ay markaa waayaan taasina ay keento markaa inay hore ugu sii socdaan xanuunadii maanka ee marka horeba geneticaale ugu jiray sidoo kale xanuunka covid wuxuu saameeyey gargaarkii dhaqaale ay heli jireen bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee lagula tacaalayay cusbitaalada
waxaa sidoo kale ay saameyn ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan marka cusbitaalkan aynu ka hadlayno waxaa iman jiray gargaar aada u badan baa iman jiray oo dad badan baa u keeni jiray deeq ha noqoto raashino kala duwan bustayaal gogol iyo markaa deeqo badan oo kala duwan markaabaa soo gaari jiray cusbitaalka laakiin intii covid ku dhacay waxaad moodaa in hoosu dhac badan oo ku yimiday oo moogtahay dadkii laftoodii dhaqaalaha adduunyada uu saameeyey way dhici kartaa sidoo kale moogtahay gaabka moogtahay dadkii la kala xidhxidhayo iyo xanibaadahaas kale oo keenayna ay keentay markaa in bukaanadii lasoo gaari waayo oo markaa lasoo booqdo dhanka kale arrimaha samafalka lacag la-aanta ah ee loo qabto dadka danyarta ah ee loo fiiqo indhaha ayaa uu saamayn ku yeeshay xanuunka coronavirus kuwaas oo ay qaban jireen hay-adaha samafalka ee caawiya dadka qaba xanuunada indhaha sida uu isaguna tilmaamaya doctor cabdi cilmi obsiye oo ah madaxa kuliyadda culunta indhaha ee jaamacadda adal ee ku taala boorama saamayn buu ku yeelanayaa maagta xanuunkaasi coronavirus waayo sanadkii ilaa muddo sanad iyo badha hay-adaha samafala noo iman jiray xagga indhaha noo iman jiray baaritaanka indhaha iyo jixitaanka indhaha samayn jiray oo ay ka mid yihiin albasra foundation muddo sanad iyo bar bay naga maqnaayeen kii baa noogu dambaysay iminka waxaan filaynay inay noo yimaadaan bishan maxaayadey nofembar ama disembar waxaa u muuqataa inayna sanadkan aanay imanaynin ilaa muddo wakhti dambe ah yay noo soo sheegeen intaas dadka maxaayadey wakhtigaasina waxaan sii diyaarinay ilaa saddex magaalo oo magaalada somalilan ka mid ah magaalooyinka waaweyn inay saddex goobood ka sameeyaan min lix boqol ilaa min siddeed boqol ay ka sameeyaan dadkaasina waxa weye dad aad baahi weyn u qaba markaa saasay noo saamaysay maadaama iminka wakhtigaan dadka la ballannay uu soo dhow yahay nofembar ahayd iminka waxaa warku ay noo soo sheegeen waxa weeyaan inay disembar wixii ka dambeeyay sanadka cusub ay diyaar u yihiin inay yimaadaan muddooyinkan dambe wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan ayaa dadweynaha uga digtaa labakaclaynta uu xanuunka coronavirus ku yeeshay gudaha somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorama wararka ka imanaya magaalada guriceel ee gobolka galgaduud oo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal lagu hoobtay ka socday ayaa sheegaya in haatan ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee kaabayey ciidamadii ahlusunna wal-jamaaca ee ka dagaalamayay qeybo ka mid a magaalada ayaa lasoo sheegayaa inay magaaladaasi isaga baxeen xalay faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay degmada guriceel ee gobolka galgaduud kadib markii xalay saqdii dhexe ay xoogaga ahlusunna faaruujiyeen fariisimihii ay ku sugnaayeen warar v o a ah heshay ayaa sheegaya in wadahadal ay garwadeen ka ahaayeen qaar ka mida dadka deegaanka lagu ogolaaday in xoogaga ahlusunna ay ka baxaan furimaha dagaalka islamarkaana ay wareejiyaan gawaari ciidan oo horey looga qabsaday ciidamada dowladda kadib dagaalkii deegaanka bohol ka dhacay dabayaaqadii bishii tobanaad ee sanadkan wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle ayaa v o a uga warbixiyey xaaladda degmada guriceel bismillahi raxmaan raxiim degmada guriceel maanta waxa weye waa naqdoon tahay waxa badda kama jiraan dhammaan banaanaa deegaanka guriceel dowladda ayaa gacanta ku haysa dagaalkuna haatan waa soo gabagaboobay waana nabdoon tahay waxaana soo bilowday in dadku ay ku soo noqdaan guryahooda dhaqdhaqaaqyadaas ayaana dowladdu hadda ku mashquulsan tahay in goobihii dadka u barakaceenna xilli gaarsiinka la gaarsiiyo dadka guryahooda haatan usoo socdaan loo fuweeyo howlaha laga kaalmeeyo inay kusoo noqdaan guryahoodii ayagoo nabdoon gurceel lasaaka waa nabdoon tahay carab cali xasan oo ka mid a dadkii dib ugu soo laabtay gurceel ayaa v o a uga warramaya xaaladda magaalada iyo dadkii oo bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan
degmada gurceel dagaalaha waayaan ka dhacayay waa la ogaa wax qarsoon maahayn maanta jawigeedu aad iyo aada u degan yahay dadkii ayaa soo laabasho bilaabay meheradihii iyo ganacsigii iyo wixii qaybo badan oo kamida waa furan yihiin gaadiidka dadweynuhu waa socdaa dhaqdhaqaaqa oo dhan kulligiis waa u socdaa si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu hayda xaaladeedu waa waasil aad iyo aaday u degantaha xaaladeedu maanta gurceel wasiir falagle ayaa xaqiijinaya in wadahadal ay gurceel uga baxeen xoogagii ahlu sunna ee dagaalka kula jiray galmudug way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa dhex harkaas galay waxaa hore kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan si nabada ayayna ku baxeen dowladduna dee awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheedu waxay ahayd ciidamadaasu ha baneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda annaga colaad kale iyo xumaan kale oo aanu hayni ma jirin ayagaa marka arrintaas diidanaa haatanna ayagaa yeelay inay baxaanna annagu hadda waa soo dhoweynay haddii ilaahay kula dagaalkuna istaago dadkuna u nafiso haddii ilaahay intii maqnaydna ay soo noqoto
abwaan cabdi faarax dhuunkaal ayaa sheegaya in gudaha magaalada lagu arkay meydad badan oo dagaaladii ka dhacay guriceel ku dhintay magaalada khasaaro badana gaaray waa gubteen isbitaalkii imaayo oo kulmihii waa gubtay maalintii hore uga gubtay marka dad badan made waxbaa koleyba oo qoloi dibinaysaba ha u badnaadee dad badanna waa ku dhintay magaaladana khasaaro badana gaaray oo de meel waa taqaanaa lagu hergameeya waxaa la yidhi laba maroodi meeshay ku herdanta cawska u dhexeeyaa baaba'ah meydada aan la qaadin baa hadda bishacaas maanta aruurisay inta ay la egyihiin garan maayo laakiin dhowr meydu kolley waxaa laga soo qaaday meelaha dadka geesihiisa qabuuraha oo kontaroolka dhuusmareer xaggiisa u baxa ilaa jaamacadda meelahaasay wax ka soo qaadqaadeen oo adugu saddex baabuur oo iska rogayaalaha meydka oo xil saarnayd carab cali xasan ayaa sheegaya burbur xoogan oo gaaray qaybo ka mid a magaalada aad u weyn burbur saa'ide burbur saa'ide oo xataa haddeer kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo dhihi kara maaha burbur sanna ah muuqda dagaalka guriceel oo socday muddo afar cishaa ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida iyadoo ilaa iyo haddana goobaha caafimaadka ay xaqiijinayaan dhimashada in ka badan afartan ruux ha yeeshee ilaa iyo hadda tiro rasmi ah lagama hayo khasaaraha dagaalka ka dhashay walow maanta gudaha xaafadaha guriceel laga qaaday meydadka toban ruux dhinaca kale hogaanka ahlusunna oo v o a ay la xiriirtay ayaysan ka jawaabin wicitaanka ha yeeshee xoogaggii ahlusunna ee isaga baxay guriceel ayaa isugu tegay deegaanka bohol oo horay ay isugu aruursadeen cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ah ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga soo sheegaya abaaro baahsan oo halis ku ah nolosha dadka iyo dunyada meelaha ugu daran ee dhibaatada laga soo sheegayo waxaa ka mid a magaalooyin iyo degmooyin ku yaala gobolada baay bakool iyo gedo gaar ahaana deegaano ay maleeshiyada al-shabaab go-doomiyeen wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhaba wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya naasir caruush oo waraysi siiyey v o a ayaa caddeeyey degmooyinka gobolada koonfur galbeed qaarkood xilligan inay wajahayaan xaalado bini-aadamnimo wasiir naasir caruush wuxuu kaloo sheegay dhibaatooyin isugu jira abaaro iyo biyiyari xilligan inay ka jirto degmooyin badan oo ka tirsan gobolada koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo dad badan oo danyar ahna ay la daalaadhacayaan xaaladda bini-aadanimada waa adag tahay dalka oo dhan meelo badanna waa saamaysay laakiin koonfur galbeed ahaan colaysyo badan oo xilliyada u dambeeyay guga oo dadka aan dalig badan usoo geyno roobabka ay yaraayeen iyo go-doon ay shabaab ku sameeyeen dadka degmooyinka degan u diideen inay cuntadii daruuriga ah magaalooyinka u tagto ayaa waxay sababeen in xaaladihii awalba iska adkaay ay sii cakirmaan nafaqa darada caruurta ay kor u kacdo biyaha i yaraadaan culeysyadaasoo badanaa isku dardarsana xaaladda aada u adag tahay waa gartay marka koonfur galbeed ma ka mid tahay meelaha xaaladda bini-aadamnimo xilligan laga dayrinayo aha waa ka mid tahay waxaa ka mid a degmooyin badan oo koonfur galbeeda oo culaysyo badan haystaan meelaha laga deerana waxaa kamid a degmada waajid degmada xudur diinsoor qasax dheere degmada baydhabo oo ay degan yihiin qaxooti aada u tiro badan ay degan yihin dad barakacayaal ah ay degan yihiin waa meelaha ugu daran dalka hadda xaaladaha ay haystaan oo ugu daran ay ka mid tahay koonfur galbeed waa gartay qiimaha cuntada daruuriga kor kor u kacay biyo yaraan ka jirto waa xaalad adag xaaladdan waxay u muuqataa xaaladii dalka uu soo maray sanadkii laba kun lix iyo tobanka dhammaadkeeda iyo laba kun iyo toddobiyo tobanka oo abaar baahsan ee goboladaas saamaysay xaaladda aad u adag tahay waa gartay meelaha qaarkood xilligan xaalado abaaro iyo biyoyari ayaa laga soo sheegaya marka qiimeyn ma ku samayseen meelaha abaaraha iyo biyoyarida ay ka jirto deegaanada koonfur galbeed wallah horta biyoyaraanta aaday u baahsan tahay maxaa yeelay xilliga deertaa lagu jiraa roobka hadda ilaa hadda da-ay ilaahay mahaddiis ma ma gaarsiisana heerkii laga badanaa deerta roobkeeda ila kaan jirtay labadii isbuuca u dambayso deerta bilaawgeeda ahayd roobabka wax yar oo axadda aanan runahaanta intii la filaya qiyaas ahaan ka hooseeya ilaahay ka rajeynaya roobka uu noo soo badiyo laakiin biila-aanta aaday u faaftay leeska kalena waxaa waaye dalagii guga oo beeraha kasoo go-ayo aad iyo aad hoos ugu dhacay sababooyin badan oo jira awgood marka culeysku waa badan yaha bakool culeys badanaa jira degmooyin ka mid ah degmooyin ka mid ah gobolka shabeellada hoose iyo degmooyin ka mid ah gobolka bay saddexda gobol baa arrintan waa wasiir naasir wuxuu kaloo xusay go-doonka kooxda al-shabaab ay ku hayaan degmooyinka koonfur galbeed qaarkood inay sii adkaysay xaaladaha nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi degmooyinka xudur oo kale waajid oo kale degmada diinsoor iyo khasaxadeed afartaas degmo ayaa run ahaantii go-doonkaas ay shabaabka ku sameeyeen wuxuu keenay in cuntada suuqa taalna ay yaraato oo cunto badan ay suuqa aalin qiimihii cuntadana uu sare u kaco markii qiimaha cuntada uu sare u kacana dadka masaakiinta ahay ama dadka intiisa badan ma awoodi karaan inay gataan cuntada daruuriga aheed marka go-doonka al-shabaab culays weynu ku yahay arrimaha bini-aadanimada oo kasii daray dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay si wada jir u soo saareen baaq ku wajahan xaaladaha bini-aadanimo ee dalka ka jira mukhtaar maxamed catoosh v o a
ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudo ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban siddeed iyo soddon wasiir kuwaasi oo ay kala bardumar yihiin axmed xuseen oo ah soomaali canadian ayaa markii saddexaad ka mid noqday golaha wasiirada isagoo loo magacaabay wasiirka guriyeynta kala duwanaanshaha iyo weliba ka wada qaybgelinta kanada wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka waraysay siciid muuse daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta kanada sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko golaha wasiirada cusub ee kanada walaal waad mahadsan tahay runtii waxaan isleeyahay waa la malayn karayay in si weyn isbedel muglah uga dhacayo golaha wasiiradan cusub oo wejiyo cusub inay imaan karayaan aad baa loo saadaalinayay waxaan ognahay in ilaa shan xildhibaan oo qaar badan ay horey wasiira u ahaayeen inay dhubiyeen xubinnimadoodii oo aan dib loo soo dooran marka taasi waxay keentay inaysan wasiiro sii ahaan karin wasiirada soo noqday qaar boosaskoodii baa loo daayey laakiin inta badan waa la isku bedelay waxaan ognahay doorashadii sebtembar dhacday waxay ahayd tii saddexaad ee ra-iisul wasaare justin trudow uu ku guuleystay inkastoo labadii u dambeeyey aysan aqlabiyad ahayn oo uusan aqlabiyad baarlamaanka ka helin wuxuuna meesha ka saaray xubno lixdii sano ee lasoo dhaafay hal wasaaradood joogay sida wasiirkiisii difaaca waxaad moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu si weyn isugu dheelitiray dowladdan waxaana si weyn uga muuqda dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay dhowr wasaaradood oo muhiima ayay dumarku ka muuqdaan sida ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda christia freeland oo ra-iisul wasaaraha si weyn ula soo shaqaysay intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ilaa wasiirka arrimaha dibaddana u soo noqotay waxaa iyana xusin mudan in wasaaradda gaashaandhigga hadda la geeyey haweeney marka runtii si weyn bay dowladdan haweenku uga muuqdaan waa tahay siciid wasiiradu way ka badan yihiin intii hore maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday sidoo kalena wasaarado cusub ra-iisul wasaaruhu uu kusoo diray maxay arinkan ka dhigan tahay
xuseenow wasaaradaha qaar waa la kala qaaday kuwo horlena waa la sameeyey waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya oo tusaale haddii aan usoo qaato waxaa hadda la sameeyey wasaarad u gaara xanuunka dhimirka iyadoo awal wasaarado kale ay wasaaraddaasi uga tirsanayd waxaan isleeyahay xanuunka covid nneteen iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badani ay wajahaan xanuuno dhanka dhimirka ah baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar mataqaana wasaarada cusub la sameeyo waxaa moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu hadda xoogga saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda oo sektarkaas waxaan isleeyahay aad buu u dardargeliyey waxaa iyana xusid mudan in ninka la yidhaahdo stephen gilbert oo u ololeyn jiray isbeddelka cimilada muddo badanna ololahaas waday hadda laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada isagoo horey wasaarad kale u joogay oo waxaa la leeyahay dowladdan aad bay dhab uga tahay marka masraxa caalamka la joogo la dagaalanka cimilada adduunka ee sii xumaanaya mar walbana kanada ay sheegto inay hormuud u tahay axmed xuseen oo soomaali kanadiyana waxaa loo magacaabay wasaarad cusub oo ah wasaaradda guriyeynta kala duwanaanshaha iyo ka wada qaybgelinta saameyn noocee ah bay leedahay wasaaraddan soomaalida iyo dadka soo galootiga ahse muxuu u qaban karaa ayay kula tahay axmed xuseen mar kale ayuu wasiir noqday wasaarad cusub baa hadda la geeyey wasaaradda guriyeynta waa wasaaraddii saddexaad ee la geeyo guul weyn bayna soomaalida u tahay si gaarana isaga guul ayay ugu tahay baahi weyn baa ka jirta dhanka guryaha iyo qiimaha guryaha oo aada u sii kacaya inuu wax weyn ka qabtana waa la rajeynayaa in wasaaraddiisu ay dhisto guryo badan oo qiimo jaban dadkuna ay awoodaan aad baa runtii loo filan karayaa horeyna wuu uga soo shaqeeyey sektarkaas soomaalidu baahi gooni ayay u qabtaa dhanka guryaha in marka qof iyaga ka mida la geeyey meeshaas oo baahidooda dareemaya runtii guul weyn bay u tahay sidoo kalena isdhexgalka bulshooyinka oo runtii dadka qaxootiga kusoo galay wadankan aad bay runtii baahi ugu qabaan soomaalidu waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga ka mid ah uu hadda yahay qofka ugu sarreeya ee halkaas maamulaya isagana guul weyn bay u tahay oo in mar kale wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka turjumaysaa in maaragtay uu horey shaqo wanaagsan usoo qabtay wasaaraddii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaraddii hore ee qoyska oo uu runtii si weyn labadaba usoo maamulay in hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay ugu dambeyntii maxay yihiin waxyaabaha horyaala dowladda ra-iisul wasaare justin trudow arrimo waaweyn baa hor yaala sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka u geystay covid nneteen ayaa ka mid ah waxaan ognahay in covid nneteen uu dunida si weyn u saameeyey dhaqaale ahaan iyo weliba isu socodka dunida waxaa hor yaalla inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa tallaalka xanuunkan loo gaarsiin lahaa gaar ahaan dalalka aan awoodin tallaalka waxaa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexadda haraysay kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aada loo hadalhayo gaar ahaan carruurta iskuullada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meydadkooda iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa kaasi wuxuu ahaa siciid muuse daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta kanada wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji halka dhegaystayaal aad nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee taageerayay ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta magaalada gurceel oo dagaallo ay ka socdeen maalmihii tegey ciidamada ahlu sunna wal-jamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mida magaalada ayaa lasoo sheegayaa inay magaaladaasi ka baxeen xalay goor dambe wararka aanu ka helayno magaaladaasi ayaa sheegaya in kabixitaanka ahlu sunna wal-jamaaca uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato kasoo jeeda gobolkaasi ugu yaraan saddex ka tirsan bilayska baakistaan ayaa toogasho lagu dilay toddobaatan kalena waa la dhaawacay kadib markii taageerayaasha xisbi islaami ah oo la mamnuucay ee arbacada maanta ah rasaas ku fureen isu soo bax sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee baakistan xisbiga la mamnuucay ee taxriig labeyk baakistan t l p ayaa ka dambeeyey mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday faransiiska oo horaantii sanadkan sababay in safaaradda ay soo saarto digniin ku socota dhammaan muwaadiniinta faransiiska inay ka baxaan dalkaasi kooxdan ayaa ka mudaharaadaya xarigga hogaamiyahooda sacad raafsi oo la xiray bishii abril markii xisbiga t l p la mamnuucay waxayna dalbanayaan in dalka laga eriyo safiirka faransiiska isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ayaa arbacada maanta ah sheegay in ay boqol iyo shan ka tirsan xuutiyiinta ku dileen duqaymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen agagaarka magaalada istaraatiijiga ah ee ma'rib ee dalka yemen iyadoo fallaagaduna ay sheeganayaan inay ku dhowaadeen inay hareereeyaan magaaladaasi tani ayaa tirada ka dhigaysa ku dhowaad laba kun oo xuutiyiinta ka tirsan oo isbahaysiga taageeraya dowladda yemen ay sheegeen inay ku dileen agagaarka ma'rib duqaymo ay ka fulinayeen ilaa koob iyo tobankii bishan fallaagada ay iiraan taageerto ayaan caadiyan ka hadlin khasaaraha weerarada iyada ka dhanka ah iyadoo wakaaladda wararka a f p ay warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada isbahaysiga ugu dambaynna sarkaal sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka sacuudiga ayaa sheegay in dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan uu u soo diray koox laga cabsado oo caloosheedu shaqaystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibadjoog ku ah dalka kanada waraysi uu siiyey barnaamijka sixty minutes ee telefishinka c b s ee maraykanka ayaa saacad aljaabiri oo horey u ahaa isku xidhaha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalka ka soo cararay labada kun iyo toddobiyo tobankii taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maruursaday dhaxal sugaha waxa uu sheegay in sarkaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dal ka mid a bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid a tii jamaal khashuukji oo dambibarayaashu ay ku tuhunsan yihiin inay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbuul ku dileen kooxay soo dirtay riyaad labada kun iyo siddeediyo tobankii warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa bilayska dalka yugandha ayaa baaraya laba qarax oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee kampala hal qof ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaari bas ah oo isniintii lasoo dhaafay ka dhacay magaaladaasi sabtidiina qarax ka dhacay baar ku yaala magaalada ayaa waxaa ku dhintay qof kale dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen bilayska ayaa ku eedeynaya labada weerar kooxda fallaagada ah ee a d f oo lala xiriirinayo ururka daacish bilaysku waxaa kaloo ay sheegeen in dad la tuhunsan yahay ay soo xirxireen waryaha v o a xaliima cuthmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay kambala xuseen barre aadan ayaana noo soo jeedinaya shir jaraa'id oo uu saxaafadda la yeeshay afhayeenka booliska uganda fred ingaga ayaa uu ku sheegay in hogaamiyaha ururka a d f moxamed inkalubu uu soo qorsheeyey labada weerar afhayeenka ayaa sheegay in saddex qof loo soo qabtay arrintan
ilaa iyo hadda waxaan ku guulaysanay inaan soo qabanno saddex ka mid ah dadkii ku lug lahaa falalkan dadkan ayaa kaalin ka geystay sidii lacagta ka timaada ururka a d f ay u gaarsiin lahaayeen meelihii loogu talagalay si loo fududeeyo fulinta qaraxyadan
to the operatives and agents in the country.
afhayeenka booliska uganda ayaa shaac ka qaaday magacda saddexda qof ee ay soo qabteen kuwaasi oo kale ah cabdiraxmaan wayibi sanyo nakitende iyo caaisha katushabe kuwaasi oo lagu eedeeyey in lacag gaadhaysa boqol iyo afar iyo toban kun oo dollar ay qaybiyeen si loo fududeeyo fulinta weerarada dismas inkunda oo ka faallooda arrimaha dalalka ku yaala haraha waaweyn ee afrika ayaa sheegay in wax lala yaabo aanay ahayn in kooxda a d f ay fuliyaan weeraradan isagoo oo tilmaamay in kooxdaasi labaatankii sane ee u dambeeyey ay xarun ka dhigteen bariga jamhuuriyadda dimuqraatiga ee kongo kadib markii laga saaray uganda khabiirkan ayaa sheegay in kooxdu ay isku sii fidinayso dalalka ku yaala gobolka waxaana uu xusay in qaraxyadan ay qayb ka noqon karaan colaad hor leh oo ay kooxdu abaabulayso
waxay noqon kartaa tallaabo cusub oo laga sii dheehan karo sida ay colaadda uganda noqon doonto mustaqbalka haddii uu ururkan yahay mid argagixiso ah ujeedadiisu waa in dhibta ugu badan uu geysto
kooxda a d f oo kasoo horjeeda xukunka madaxweyne yuwere museveni ayaa isbahaysi la samaysatay kooxda daacish labadii kun iyo lix iyo tobankii markaasi oo hogaamiyaha kooxdan uu baycada la sameeyey hogaanka daacish kooxda daacish ayaa iyaduna barta ay ku leedahay telegramka ku sheegtay isniintii in ay ka dambeysay qaraxii lala beegsaday baar ku yaalay kambala halkaasi oo ay sheegeen inay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumadda iyo basaasiinta dowladda uganda siday hadalka u dhigeen sidoo kale waxaa weerarkaasi ku xigay qarax lala beegsaday baabuur bas ah waxaana ku dhintay hal qof oo ay boolisku rumaysan yihiin inuu ahaa qofka bambada isku soo rakibay iyaga oo magaciisa ku sheegay isaaq matuvu ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay qaraxaasi baska warbixintii xaliima cuthmaani ay ka soo dirtay kambala xuseen barre aadan ayaana soo jeedinayey markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoonnahay caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kala duwan kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar cabdulaahi walaal su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan dhalinyarada soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihin waxa weeye in laysku keeno oo cuduudooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo marka waxaan u baahannahay horta dhallinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maaragtay oo ay aqoonsadaan awooddooda yacnii fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan xuduudooda midayn karaan taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow soomaaliyada aan u baahannahay haddaba si soomaaliyada aan u baahannahay aan helno waa in ay dhallinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti isku imaantigaas iyo maaragtay midaynta xuduudooda waxay inoo sahlaysaa inaynu hore uga soconno halkii aynu shalay toognay maanta dhallinyaradu waxay uga baahi badan yihiin inay isku yimaadaan ma jirto laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay xuduudoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan taasaa waxay sahlaysaa in dhallinyaradaas ay isku yimaadaan walaa haye cabdiraxmaan saaxiibkai arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhallinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqayn kara oo roolkaasna iskale dowladda federaalk soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhallinyarada isku keento u sameysa istraatiijiyadii ku shaqey lahayn sidii iskugu keeni lahaa waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhallinyarada sportska iyadaa laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhallinyaradaas iskugu imaan lahayn cududooda iyo aqoontooda dhan ay u miday lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka sidaas darteed saaxiibkay qadar aada arrintaas ugu soo horjeedaa mana ahan in dhallinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badana ka hor imaan kara haddii ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira dhallinyarada gobollo kala duwan ay kala nool yihiin transportationkii ma awoodaan marka dowladda waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii waxa dhan dhallinyarta isku keento sidaa ka dhigta dhallinyar midaysan oo hal hadaf leh marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas qadar waxaad sheegtay in dhallinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan haddaba qaabkee isleedahay dhallinyarada ha isku baadigoobaan oo ha u midoobaan aad baa umaadsantahay horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado dhallinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in laysku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena soomaalida ka dhisan in iyagu maanta ay hormood u yihiin dhallinyaradu waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba laisugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhallinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhallinyaradu isku soo dhowaan karaan oo maanta ninka baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan aqoon isweydaarsan karaan caqlina isweydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafahooga iyo nafahooga faa'iido u ah anigu rajada aan leenahay waxaa ka mid a haddii aan nahay dhallinyarada soomaaliya iyadoon ciidamadan ay kaxaynaynin anigoon kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso maanta dowladdeenu way taag daran tahay laakiin dhallinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado kow waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhallinyarada ninka maanta baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhowaan karaan oo maanta wiilka baydhabo jooga oo wiilka muqdisho jooga uu soo dhoweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtee muqdisho taala mararka qaar dhallinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatadii nagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta gorawa jooga ma oga wiilka maaragtay jooga kismaayo ma oga haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhallinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray kaasaa wuxuu sahli jiray maanta dowladdeenu ma awoodata cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhallinyaradu isugu keeni kartaa ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay iskugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhallinyarada ay iskugu keenayso dhallinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag dowlad la-aan dhallinyaradu intay eegays abaabulnaha waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro sidii dhallinyarada isku dhexgali lahayn oo laga tirtiro kow iyo labaatan shan iyo labaatankii sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay qabyaalad sida loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa wadan oo colaas kee ka dhaceen si laiskugu tallaaba waa adag tahay kow ugu horeen waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dowladda madal samaysaa oo dhallinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo inay isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexayso dowladdana ee u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhallinyaradaas hagi lahaa inay isku imaan karaan marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba ah xoog inay saarta mudan dowladda dowladda idaa laga rabaa dhallinyaradan muddo dhowr iyo labaatan sannadood ay wax ku jireen dhibaato siday iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhallinyar muqdisho joogto wax la sheergareey oo fikrad ka dhaadhiciya aaday u adag tahay laakiin dowladda waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhallinyarada gobolada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba ay wacyigeliso waxaana iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhallinyaradaas waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhallinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka aan ku horeeyo qadar waxaa jirta horta dhallinyarada waa inay iyagu ka timaado qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adagtahay in lagu qasbo yacni waxaanu qofkani rabin horta marka ugu horeysa waa in dhallinyarada la ogeysiiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi haddii aanay dhallinyaradu maaragtay iyagu isqabanin xaqiiqatan fikrado kalea looga faaidaysan karaa waxaa jira fikrado quracan oo dalkan saameyn kuleh saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado horta dhallinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo iminka hadda waxaa jira social media jira oo dhallinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftirkiisa haddii dhallinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'idaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan waa ogey dhallinyaradeenii s y l iyagoo meelo kala duwan jooga waa qaabkay u xidhiidhi jireen waa ogey kuweenin maanta iyagoo haysta maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhowaan karo yacnihii uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas marka walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego dhallinyaradu iyaga ha ka timaado marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa dhalinyarta maxaa la gudboon dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna ay kale akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan waxa wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dhudhiska dalka imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa haddii la waayo dhallinyarada awoodoodii sidee wax loo dhisaya haddii aanay dhallinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisaya sidee dadka loo dhisaya yacnii horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhallinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacana wax ka bedeli karaan haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladda isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale iyo in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhallinyaradan koo iyo labaatan dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyay fikrado qaldan qaarkood baa laynayay dhallinyartii kale si fikradahaasi oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u samaysay ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyo fikradahaas khaldan ee dhallinyarta ay wax qabsan karaan horumarkii ka shaqayn karaan ee midnimo iyo ay horumar ka shaqayn karaan laakiin dhallinyar aan la wacyigelinin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqayn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha khaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in loo wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan horumarka dhalinyarada wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoon isweydaarsi in gobolladii isdhexgalaan dowladuna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaasay ka shaqayn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikrada guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyaro isku xiran tartamayso wasaarada dowladoodii garab taagan tahay bajet lagu bixinayo waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas khaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhallinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo xubintaasi dooda gaaban inoo soo jeedinayey haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii haweenka iyo qoyska waxaana soo jeedinaya caashe ibraahim aadan
dhegaystayaal dhammaantiin baa kula soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aad toddobaad waliba habeenka arbacada ah ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay colaadda ka taagan magaalada guruceel ee gobolka galgaduud magaalada guruceel oo tan iyo maalintii sabtida ah colaad u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinaca ah iyo maleeshiyada ahlusunna waljamaaca ayaa waxaa ku barakacay guud ahaan qoysaskii ku noola magaalada haddaba si aannu wax uga ogaanno xaaladda qoysaskaasi ayaannu la xiriirnay qaar ka mid ah qoysaskaasi oo sharaxaya duruufaha ay hadda ku jiraan khadiijo nuur faarax waxay magaalada guriceel ka qaxday ka hor intii uusan dagaalku ka bilaaban magaalada waxaanay sharaxaysaa sababta ha macnaha badda intaysa bilaabanee layskordhoobnaayaan kasoo baxna haddana xaggee joogtaa meel salaxdadhaab meel yiraa meeqay u jirtaa guriceel waxay u jirtaa toban kilomitr annagu waxaan joognaa geed quraca hoostiis waxaana nahay shan iyo toban qofoodoo midka u yar oo laba bilood jooga laba bilood jir ah haa midkana ugu yar laba bilooda joogaa shan iyo toban qofna waana saan u badannahay ayeeyaan u ahay waxna anaan dhale xaaladda meesha ka jirta wax la shifay karo wax la sifayn kara iyo wax la sheegi kara ma ahan ma kolka ilaahay oo qof walbaaba qofka ugu fiican oo geed hoosi helay qofka kalena oo meel cidlaa bacdi ku degsadeeyeeye hadda kalka intaas leeg meel dabooli karta geedo dabooli kara ma joogaan alxamdulilah mar qofka oo nabad qabo markaasise caawa nabad ku soo hoybay maanta nabad ku harsaday inuu waxau sheegaa waa dembi laakiin duruufta iska jirta ilaahay baa garanaya qof markaan soo baxayna waxaa nala lahaa saddex arrintaana saddex beri afar beri ay kusoo abjarme bal meeshaan is istaaga wax hays haystay lama arag dadkii bac helayaa dadka ugu fiican waxa kala bugsayaal iyo daahyaxmo guryaha lagu degdegsado iyo waxaasa quracda ugu degdegan waa khalka ilaahay waxaan ka sheego ilaahay baa wax laga sheega yaqaan waxba kama sheegi aqaano waa un dad dhibaataysan meesha aan kusoo baxnay degaan ma aysan lahayn gurya aan isleeyahay ma saddexa mase waa afara oo yaryar aan badnayn meel bilaashkeeda oo tuulo oon macno lahayna ahayd oo de dadka degan dad oon xoola in iska haysta oo neefaf xoola iska haysta ahay ma ahane magaalo oo dad cawin wax taageeri kartaba kuma aanan soo guurin magaalo la sheegi yaqaana maaha waxa waaya meel yaroo balli ah balligaasna dadka deegaanka deganaa marka horeba qoysas yaroo fara ku tirisa afar jiingadood waxa saasaa ka dhisnaa jiingadaha ka dhisnaa afar qof shan qol ma dhamayn marka waxaa waa dad dad oo ama guri siin kara ama wax ku tari karaba marka horeba mama jooginba magaalo ma ahayn waxay ahayd meel yar oo gaashasha guryo yareer oo ka bixi afar qof ceelaa qola ka midatay soolarxin ku shaqeeya soolarkaasaa maalintii cadarka ay tahana biyo laga waayaa maalintii ay qorax tahana wax laga dhardharaataa iyo baraago yaryar oo la qodqoday degaan macnaha aan annaga wax kuba eedi karna maba ahan degaan fiicano magaalaha maba ahayn markii horeba ceelkaasna waa loo soo dhawaaday oo meeshaas ceelkana leh maxaan kuu sheegaay wadadana marto aa laisaga soo dhawaaday oo xoogaa meel markaan annaga soo dhaqaaqnay meel kale oo la cuskado oo ceel oo meeshaas ahayn oo annaga iyo magaaladii noo dhexayda male marka xoogaa geeda geedana way lahayd qurac qurac geed layiraha iska lahayd iyo geedo ontara ontaraa oo xoogaa iska un hoostooda dadka ilmaha la xidhiili karo marka meeshooda laamigana way tahay ceelna way leedahay ceelka soolarka qoraxda markii ay jirta biyaha laga helaa markii ay qoraxdu ay la waayana waxaa loo aadaa waxaa loo cararcaradaa meelo baraayo ku yaalyaaliin farta barjaallo aa loo kala cararo qooba meesha wejiga saari karo u dhaqaaqo maane maba celi karta meeshaan meel qaadi karta iyo meel ay wadadegi karaan dadka gurceelma asaga wuxuu ahaa dad aan kuleeyahay aniga tursin saddex walaana koobi karin laakiin magaalo waxay ahayd dadkeeda aanba la koobi karin dhaba kastaa looga yaacay dhaba kastaa looga yaacay khadiija ayaa sheegaysaa in markii ay ayada iyo qoyskeedaha ay ka soo cararayeen magaalada ay hore u soo qaateen waxoogaa raashiin ah oo ay isku maarayaan dhowr maalmood hase ahaatee maalmo kadib raashiinkaasi waa uu ka dhammaaday waxaana ay sheegaysaa inay weli ismaaraynayaan qoys ahaan waxaa waaye markii hore waxbaa lasoo gurgurtaday waa gurgurtamaa lala soo cararay markii waktigii dheeraaday gurtimihii ay dhammaadeen dad ayaa waxay keensadeen raashin ganacsiga ay baabuur ku sidaan ay dadkii ka daba keeneen dad midhaa ganacsiga waxaystay islamarkaas safkii waxdaymo kale oo si qofka baabuurka wata weji garo kale yira war waa noolaa doonaayo waxa tumiko iyo tuur waa loo tuuray qofkii kun awal haystayna wow gatay qofkii gatay qofaa kula sii noolaaday qofkii aan gada karin qofaa wax u tuuray oo layiri ciddaan dadkeeda waa degsan yahay qofkii markaas dadkiisa burqaana maxaan kuu sheegaa toon qofooda siyaag istaageeda wax ka siihaa wax saasoo waa waa ilaahay afkoo kala jeexay mindhaaqateeyo uma qorina saas un baa lagu noolya dadkii deganaa magaalada guraceel waxa ay u qaxeen degaano kala duwan saynab mukhtaar iyana waa hooyo kale oo ka qaxday guraceel ka hor intii aysan xabaddu ka bilaaban magaalada waxaana ay nooga warramaysaa goortii ay ka baxday magaalada iyo halka ay hadda joogto waxaan u soo baxay marmarkid colaada way muuqatay dad ciidanku wuu socday kuwaan kale waxaa lalaha way imaanayaan ilmaha wadanaa dad cajisaha wadanaa waan ka soo baxnaa bay magaaladii adiga sideed kilomitr camal waaye aan joogaa markii hore lixdan joogay haddana xaabadihii markay aad u dhaceen oo aad u qaraaraadeen baa ka guurnay sideed kilomitr u jirnaa walaale shukri sheekh mire xaashi waa guddoomiyaha haweenka ee degmada gurceel waxay si dhow uga warhaysaa degaanada ay qoysasku u qaxeen iyo sidoo kale xaaladaha ka dhex jira qoysaskaasi abay waa mahadsantaha qoysasku meelo kala duwan ay u qaxeen oo degaanada daafaha degmada gurceel ah ee baadiyaheeda iyo duulooyinka ku hareersan intaba waa u qaxeen oo meelo banaan ah oo balliyaah oo biyo galaan sidoo kale oo robabna ay da-een intii qaxa lagu jiray ay dadkii degeen oo baca ay wax kusoo samaysteen dadka qaar hoy maba haystaan oo baca xataa allaha ka dhigay ma haystaan banaankaas unbay iska jiifjiifaan maalintiina geeday hoos galaan habeenkiina banaankay seexdaan marka didiinkiina xataa haba sheeginba oo didiinka aad buu usii liidanayay saaka iyo shalay iyo oo duulooyin kala duwana baabuurtii ruuxoodii shidaalladii waa waa eber shidaal meel loo doonto male gaari kasta balaweyn uu ka sugaa shidaalkii oo tuulooyinkii baabuuradii joogay afartan iyo sideedii saaca oo ugu dambeydayna waa waxay ahayd xaaladu xaalad saacadda saacadda ka dambeyda kasoo daraysa sii xumaanaysay waxyaabaha nolosha qudaldaruuriga gaar ahaan sii ahaanaysay iyo waxyaabaha qofka nolosha asaasiga u ahaayo oo saddexda qaybood u kala baxaan saakaydan aniga waxaan goobjoog ahaayo hooyo kamid ah hooyooyinka oo uur le islamarkaasna foolatay ilmihiina ay ahaayeen waxyaabaha loo yaqaano tarmashaarka ama dadab ay ahaayeen qalliin rabtay laga qaaday meel loo yaqaano salax dhadhaaf kabacdina loo qaaday dhusubareeb ayadoo markaasna laisku biimeynayo ay isku biimeynayaan in gurceel la dhex marsiiyo waayo goobo caafimaad oo gurceela absolutely ma jirto oo shaqeynayo laba isbitaal oo kamid a isbitaaladii deegaanka ku yaalay isbitaalkii weynaay oo ahaay ahay babliga ahay oo istarle hosbitaal loo yaqaano malaafiica lagu garaacay shalay doraad iyo tii ka horreydana waxaa gubtay maalinta sabtiga ahayd isbitaal kale oo kulmiyo loo yaqaano oo asagana bulshada u adeegi jiray halka isbitaal kale asagana fayaker loo yaqaano isaba joogin absolutely wax dhaqaatiira iyo wax wax caafimaad aysa joogin dadka barakacay ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada magaalada iyagoo rajaynaya inay dhowaana dib ugu noqdaan guryahooda colaadana lasoo afjaro intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aanu kusoo qaadanay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay colaadda ka taagan magaalada guraceel ee gobolka galgaduud intaan mar kale kulmayno nabadgelyo